habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington
waa fiidnimo isniin ah lix iyo labaatanka bisha ibril sannadka labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaly com saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xaaladda magaalada muqdisho iyo dareenka shacabka magaalada dadka dadka dagaal gelinayaana waa inay muuqaf adag iyo fakar laga soo shaqeeya leeyihiin hala dagaalamo war maaha waxaa waaye dadka ha loo turo habaar baa ina ku dhici doona bil soonqaad waaye inta dhibaatadaas wadda ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maskax qayrqaba ku soo celiyo kolley hadda maskax kama muuqatee waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan bulshada rayidka oo soo saaray baaq ay kaga hadlayaan xaaladda magaalada muqdisho in la joojiyo wax walba oo khatar ku ah xasiloonida iyo nabadgelyada magaalada oo ay qayb ka yihiin xirnaanshaha waddooyinka hadallada xanafta leh iyo adeegsiga baraha kooxaha baraha bulshada shirku wuxuu dalbanayaa in la joojiyo hub urursiga iyo dhiilada colaadeed islamarkaasna la kala qaado ciidamada ishor fadhiya qodobadaas iyo warar kala gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida oo inoo akhriyo cabdixakiin maxamuud shirwac
taliyo sare oo ka tirsan milatariga maraykanka ee afghanistaan ayaa sheegay in hanaanka ay si dhammaystiran ciidamada maraykanku ugaga soo baxayaan dalkaasi ay dagaalada aafeeyeen uu bilaabmay jenaraal scott miller ayaa u sheegay warfidyeenada maxalliga ah ee ku sugan magaalada caasimadda ee kaabuul axaddii ina dhammaan ciidamadiisu ay hadda isu diyaarinayaan inay dib u ruqaansadaan iyagoo fulinaya amarada u helay miller ayaana hadlay laba toddobaada kadib markii madaxweyne joe baiden uu shaaciyey in saddexda kun ee ugu dambeeyey amaba ciidamada maraykanka lasoo saari doono bisha sebtembar koob iyo tobankeeda oo ah labaatan guuradii weeraradii argixisay dhismaha ganacsiga adduunka ee magaalada new york iyo weliba barxadda wasaaradda gaashaandhigga bentagon baiden ayaa sheegay in soo bixitaanka militarigu uu bilaabmi doono bisha may kowdeeda si loo soo afjaro ku dhowaada labaatan sannoo dagaala kaasoo ahaa kii ugu muddada dheera ee uu maraykanku galo maleeshiya ayaa la wareegtay saldhig militari oo ku yaala waqooyi bari dalka nigeria iyagoo halkaasi ku dilay in ka badan soddon askari ka hor intaanay dib uga bixin kadib markii ay waajaheen duqayn dhanka cirka ah sida ila wareediya xuseen qolyaha weerarka soo qaaday ayaa la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin qaybta gobolka ee kooxda dowladda islaamka waxaanay galabnimadii axaddii beegsadeen saldhiggan oo ku yaala magaalada minooka oo dhacda waqooyi bari gobolka borno sida ay saddex askari iyo weliba dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda wararka reuters xasilooni darrada ka soo korodhay nigeria ayay sannadkan ku dhinteen askar doora iyo weliba dad rayda bil ka hor ayaana sidan oo kale ah ilaa iyo soddon askari lagu dilay afar weeraro waqooyi bari dalkaasi nigeria ay ka fuliyeen maleeshiyada dowladda islaamku dalka hindiya ayaa isniinta maanta diiwaan geliyay saddex boqol iyo labiyo konton kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashan qof oo ah kiisas cusub oo xanuunka covid sagaal iyo tobana taas oo ah maalintii shanaad oo xidhiidh ah oo la diiwaan gelinayay in ka badan saddex boqol oo kun oo qof oo ah coronavirus dalkan ku yaala koonfurta qaaradda eeshiya oo haatana la daalaadhacaya xaalad adag oo ah mawjadii labaad ee xanuunkan baahay hanaanka caafimaadka dalkaasi ayay wiiqday mawjadda xanuunkani iyadoo cusbitaaladuna ay buuxdhaafeen marka la eego xaddii loogu talagalay islamarkaana ay awoodi waayeen inay daryeelaan bukaanno cusub iyadoo ay gabaabsi tahay oksijiintu xilaa ay qaar ka mida bukaanada covid sagaal iyo toban neefsan kari laayihiin sidoo kale dalkaasi hindiya ayaa isniintan maanta laba kun siddeed boqol iyo labiyo toban qof ay ugu dhinteen xanuunkan taasoo ah heer cusub oo ah tirada hal maalin u dhimata xanuunka xabaalaha ayaana habeen iyo maalin mashquula iyagoo dab qabadsiinaya meydadka magaalada caasimadda ee new delhi ayaa iyadana toddobaad kale lagu kordhiyey bandoodii lagu soo rogay oo ku eekeed isniintan ugu dambayntiina kooxda xuutiyiinta ee dalka yeman ayaa horumar weyn ka sameeyey dagaalka ay dowladda kagala jiraan halkii ugu dambaysay ay ku xooganaayeen iyagoo ku dhowaanaya bartamaha magaalada maarib xilli khasaare dhimasho baaxadle iyo weliba mid milatariba laga soo sheegay halkaasi axaddii kooxdan ayaa si buuxda gacanta ugu dhigtay kasan ah oo meel lagu loolamay oo ku taalla dhanka waqooyi galbeed islamarkaana horumar ka sameeyey furinta galbeed xilli ay ku socotay duqaynta isbahaysiguu sacuudigu hogaamiyey ee badhitaara dowladda yeman sida ay sheegeen ilo laga helayo milatariga daacadda maarib iyo goobaha saliidda ee ku xeeran ayaa ah meelihii ugu dambeeyey muhiimka ah ee ku jiray dhulka ay gacanta ku haysay dowladdu ee dhinaca waqooyi iyadoo inta kalena ay gacanta ku hayeen mucaaradku goobahaasoo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ah ee sanca dhegaystayaal warkii duniduna waa naga intaa
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shir waxuu nala socodsiinayay akhbaaraadkii caalamka halka aad nagala socotaanna waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatanna muqdisho xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta deganayd marka loo eego iska horimaadyadii shalay ka dhacay oo xidhay waddooyinka dadweynaha magaaladana ku abuuray walaac ciidamo iska soo horjeeda ayaa weli ku kala jira dhufaysyada waxaana dadweynaha magaaladu ay ka cabsi qabaan cawaaqibka uga iman kara haddii isku horimaadku uu sii socdo warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa muqdisho ka soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle maxaa odsanayna walaalahayn macaanka ee inaa naga dhaafaan waxaan jugtaan jugtaanka ma ayna ununka meelaan kasoo barakacnay sheegayaa shacabka soomaaliyeed xala waxaa seexana masaajid hadda waxaan ka kacownaa xaafadeenna oo howlwaaga oo isgoyska dabka eh dadka deggan muqdisho qaarkood hale ma aysan afurin waxaana dushooda ka dhacaysay daryanka madaafiicda iyadoo rasaas xoogan laga maqlaya qaybo badan oo ka mida magaalada muqdisho dagaalka wuxuu ka dhacay saddex jaho oo kale ah aagga mirinaayada agagaarka debka iyo sayidka iyo inta u dhexaysa isgoyska kilomitir for iyo madaxtooyadii hore cabdiqaasim ee degmada hodan dadka danyarta ayaa bilaabay inay ka barakacaan xaafadii ay deganaayeen iyagoo qaarkood warbaahinta maanta kula hadla wadooyinka magaalada xilli ay kusii jeedeen duleedyada muqdisho maxaa odsanayna walaalahayn macaanka ee inaa naga dhaafaan waxaan jugtaan jugtaanka ma ayna ununka meelaan kasoo barakacnay sheegayaa shacabka soomaaliyeed xala waxaa seexana masaajid hadda waxaan ka kacownaa xaafadeenna oo howlwaaga oo isgoyska dabka eh dhibkaas waxaa noo keenay waa farmaajo madaxweyne aan rabnay oo habeenkii la dooranaya aan u soo jeednay ilaa salaada subax ay ahayd haddana inuuna barakiciyo ah ilaahay noo gartay farmaajo ama hanoo tanaasulo ama waddankaa isaga baxo annaga rayadaan nahay dagaal ma rabno doodna ma rabno annagaa meelaa ku wajahana ma aqaani waa iska socdaa wallaahi cadiim ilmihii aan la baxaa xalay dagaala igu dhacay haddana waxaa meela u socda ma ogi allahu yaclam danaan ugu khalaftay inaan baxno gurigayna ka tagno
meeshan waxaan ka codsaynaa madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dadkii shalay doortay baan nahnay dadkii u soo baxay aan nahnay dadkii u daalay u ordayaan nahnay dowladdeenna shalay saan u garab taagnaynana hadda u garab taagana waxaana ka rabnaa madaxweynaha qolo walba waa afarta sano waa maaragtay qofba maruu ku guulaysanayo nasiibkiisa inuu ku nasiibsado oo doorashadii waddanka geliyo ousan gadaal noo celin madaxweynaha shalay dowladdeenna waa taageersan deerna waa taageersannahay waxaana ka rabnaa inaa tartiib oona xabad qoriga afka lagu raada xabadu waa ogtay maasha maanta xabar ay geyday haddeeray maanta soo iftay qof maaragtay dadku waa iska danyar nin walba ilmihiisa maraykankuu jira annaga ilmahana dalkay joogaan guryaha buurshaan kula hoyanaa inay ilmihiisa ilmahooda keensadaan ninkii daacada waddanka wax u qabaayo bal horta nala yimaado daris aan lala soo noqdo laakiin ilmahaygaa dabadda geysaa adaan gurigaada jajabinaa cid aan ka aqbalayna ma leh taasna waa ka soo horjeeda cid aan ugu kaalmeeyahaynana male maaragtay nimanka oo iyagana waddankeena dagaalka ku furay oo musharaxiinta ah mana ka yeelana saasna ku dooran mayno haweenka kula ganacsiga magaalada muqdisho ayaa iyana dareen xoogan ka muujiya dhiilada colaadeeda kasoo cusboonaatay magaalada kuna baaqayn dagaalka ay joojiyaan dhinacyada isku haya arrinta siyaasadda naga daayaan xabadda waxaan nahay hooyooyin caruur maataan ka bixi karin dalka dhibaatada ay nagu dul haayaan ciidanka soomaaliyeed xadgudubka ha naga joojiyaan ma qixi karno waa soomanahay dhibaato ma xamili karno ha naga joojiyaan dhibaatada nabadaan ku baaqaynaa
marka maxaad qabata adiga aniga waxaan hooyo soomaaliyeed caruur dalka joogto kama bixi karo dagaalna kama bixi karno ganacsiga ka warso u saameeya ganacsiga dhibaata waxaa waaye wax magaalada isku socda male meel walba dhufaysaa ka qodan xabada nin kala soo jeeda annagana dad maataan ku dhex mari karinaana
sidee ku soo gaartay goobtan ganacsi iyo gurigaagii maxaa saa ka arkaysa wallaahi maanta xaaladda gudhufayskaas kasoo horjeedaan arkeenaa laakiin xala waa ku siganay ilaah naga badbaadshay meel walba xabada ka dhacaysa waddankana nabad ma aha saatana sidaan rabno maaha nalka daayo mid ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa sidan u sheegay v o eda qaab xal ah waxaa waaye waxaan hadda maqlayay kaamarooyinaa la jabshay guryaha la fuulay yaa laga jabshay baabuur la gubaya oo la leeyahay yaan la debin yaana baabuurka ma ninbaa iskale mise qarankaa iskale xoolaha waa la qabtaa waa la xafidaa dadka dadka dagaal gelinayaana waa inay muuqif adag iyo faker laga soo shaqeeya leeyihiin ha la dagaalamo war maaha waxaa waaye dadka ha loo turo habaar baa ina ku dhici doona bil soonqaad waaye inta dhibaatadaas wadda ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maskax khayr qaba ku soo celiyo kolley hadda maskax kaba muuqatee sayidka dadkii joogo oo masaakiintaha xalay cida wada hor seexday oo aan jiingadihii jiingadihii roobku ku da'ayay intii loo agtooda dagaal ka dhacay ay ka carareen haye kuwo kale waxaan maqlayay ceelasha ay caw ahaan ka dhaceen oo meel kaleo joogsadaanay waaye marka waxaa waaye dhibaataa meeshan ka muuqata waxaa waaye dad oo siyaasadda inay wax ku raadshaan raba oon shacabka muraad ka lahayn aniga meesha iga muuqdo waana ka baxay isku socodkii wadooyinku habaal lagu jira dhagxaana la arkay ka wara saaka maxaa hadda waaba kuu sheegay waa qaabka u s cdan ku idhi waxaa waaye dowladduna nadaam ha la timaado dadkaanina ha hakiyeen waxa oo dhibaatada dadka u keenaya sadanahooda fiirin intaasaan ku baaqi lahaa
fariin ka timaada hifilla soomaaliya waxa ay ahayd midda keliya sida weyn isha loogu hayo saacadihii lasoo dhaafay xalay wakhtii hore maadaama magaalada gudaheed ay ka dhacayeen dagaalo xoogan oo foolka fool ah daryanka madaafiicda laga maqlayo guud ahaan muqdisho waxaase xalay wakhti dambe fariin kooban uu soo duuba ra-iisul wasaare roobla uu ka hadlay xaaladda rooble ayaa faray dhinacyadu inay nabadda ilaaliyaan wuxuuna ku dardargeliya ciidamada amniga inay xaqiijiyaan ammaanka kana hortagaan wax walboo lidku ah amniga sida uu ku sheegay fariintiisa kooban wuxuuna ra-iisul wasaare rooble ku celiyey in wadahadalka uu yahay wadada keliya xal lagu gaari karo waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinaya amniga iyo nabadda magaaladan muqdisho gaar ahaan bishan barakaysan ee mudan xurmadda iyo cibaadada waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhooro bulshadana loo turo ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortaga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada muqdisho dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo howshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guulaysan doono insha allah waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka culimada bulshada rayidka ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada in aan ka wada shaqayno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeenna gaar ahaan magaalada muqdisho aad ayaad u mahadsantihiin wabilaahi towfiiq maanta waxaa degan xaaladda magaalada muqdisho iyadoo aagagii lagu dagaalamay ka samaysmee dhufayse ciidan laguna arkayo caratuurya lagu jira wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho gaar ahaana saddexda aaga dagaalka shala uu ka dhacay odayaal dhaqani nabadoonaan la hadla waxay ii sheegeen inay socdaan waawaanay ku doonayaan in lagu qaboojiyo xaaladda cakiran ee saabta gacanka hadalka cabdulqaadir okey v o a muqdisho dhinaca kale dagaaladii shalay ilaayo xalay ka dhacay qaybo ka mida muqdisho ayay xubno ka tirsan mucaaradku waxa ay sheegeen inay ciidamada dowladda soomaaliya kusoo weerareen guryahooda madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo degan xaafadda miranaayada ee degmada cabdicasiis ee dhinaca waqooyi muqdisho iyo hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur isna degan aagaarka kilomitr foor ee degmada hodan ayaa labaduba sheegay in guryahooda ay soo weerareen ciidamada dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya ayaase beenistay eedeymaha in ay weerareen guriga madaxweynihii hore warkan iyo dowladda jabuuti oo jawaab ka bixisay eedo kaga yimid dhinaca iyo dowladda soomaaliya waxaa warbixintan ka diyaariyey maxamed bashiir cabdiraxmaan madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xafiiska joogay oktoobar labada kun iyo labaiyo tobankii ilaa februari labada kun iyo toddobaiyo tobankii ayaa qoraal kooban oo u shalay soo dhigay twitter-ka waxa uu ku sheegay in ciidamada dowladdu ay ku weerareen hoygiisa wuxuuna mas-uuliyadda weerarkaasi dusha ka saaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo hase ahaatee wasiirka amniga ee soomaaliya xasan xundubey jimcaale oo xalay la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in eeddaasi ay tahay mid aan waxba ka jirin madaxweynihii hore mudane xasan sheekh maxamuud tan iyo xilka markii uu wareejiyey laba kun iyo toddobiyo tobankii waxaa waardiinaya ciidamo ka tirsan ciidamada madaxtooyada ee qaranka soomaaliyeed maamuuska iyo mudnaanta uu leeyahay awgeed sina uma suuragal ah in la weeraro iyadoo ciidankii madaxtooyada qaranku waardiinayo waxna kama jiraan in la weeraray mana dhicin dadka wararkaas been abuurka fidinayani waxaan rabnaa inay u soo noqdaan runta biyo kabadhibcaanka ah aadan cabdulla cismaan allah u naxariisto kun iyo sagaal boqol lixdan iyo toddobadii xukunka ka degey laba kun iyo toddobadiina waa dhintay allah u naxariisto afartan sano ayuu beertiisa jannaale si nabada u joogay waxaan u malaynayaa inuu aadan cadde yahay qofka ugu habboon oo madaxweyne hore uu ku daysan karo inuu yahay ila taaniga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah hogaamiyaha xisbiga wadajir oo la hadlay v o a ayaa ka hadlay sida uu u arko jawaabta ka soo yeertay wasiirka amniga ee dowladda soomaaliya walahi waa ka xumahay xasan waa nin saaxiibkay ah oo meel wax ku wada baranay laakiin de wuxuu iska noqday inta hurdada laga soo kiciyo uun hadalkaas jeedi la yidhaahdo marka dhabtana waa sidaas hadda maaha maa-ida markii la weeraray madaxweyneyaashana saasuu lahaa habeen dhexdaasana markii lalahaa saadiq john yaa la weerarayaa waa la soo kiciyey marka hal meel unbuu shirja ay ku qabtaa hal hadal oo isku mid una sheegaa waana ka xumahay dee saaxiibkiinu halkaas ku dambeeya runtii ousan runta iyo dhabta ka sheegaynin ninka mudokororsiga sameeyey ninka dhahaya anaa fulinaya ninka la yidhaahdo farmaajo adduunka dhanaa diiday mudokororsigiisa dowlad goboleedaa diiday musharaxiintii diiday aqalkiisa haraa diiday kuwa hadda dowlad goboleedyada asaga taageersana hoosta ka diidan oo markay dadka sala hadlaya anaga ma ogolin leh marka wuxuu wuxuu iska dhaadhiciyey inuu abuuro khiyaala tiimkiisa wuxuu u sheegay kooxdiisa waaqacan abuura oo aniga aan haysto garownka adduunkan waxay ku qasbiyiin inay ila mucaamalaan oo ergeyga lasoo magacaabay african unionka markuu imaado anoo control ah inaan aan dhulkii haysto oo meel kasta ani aan control la yimaado waa si sidaasaa la socoto waagii hogaami ku-xeedyada dhulalka ay kala haysteenoo markii shir la aadaya meel walba inuu aag sii qabsado ou rabo dhaqanka farmaajo hogaami ku-xeednimo waana sidaas muqdisho oo ka soo kabanaysa dagaalla sukeeye oo wakhti dheer ka socday ayaa haatan wajahaysa xaalad aan hubanti lahayn oo ka dhalatay kadib markii ay fashilmeen wadahadallo lagu doonayey in xal looga gaaro isfahmwaaga hereeyey hirgelinta heshiiskii toddobiyo tobankii sebteembar iyo khilaaf siyaasadeed oo ka dhashay muddo kororsi ay aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya u sameeyeen hay-adaha dowladda dhanka kale dowladda jabuuti ayaa ka jawaabtay eed kaga timid dowladda soomaaliya oo ah inay lug ku lahayd go'aanno ka dhanah soomaaliya wasiirka warfaafinta ee jabuuti ridwaan cabdilaahi bahdoon oo shir jaraa'id oo uu ku qabtay jabuuti laga baahiyey telefishinka dalkaasi ayaa yidhi jabuuti est profondément préoccupé par le contenu des déclarations du ministre de la communication jabuuti waxa ay si qoto dheer uga walaacsan tahay nuxurka hadalka wasiirka warfaafinta ee soomaaliya oo ujeedkiisu ahaa in hoos loo dhigo dal taariikh ahaan muujiyey taageero walaaltinimo oo joogto ah oo la siiyo soomaaliya eedaha loo jeediya jabuuti dabcan soomaalidu uma arkaan kuwa xaqiiqda ku salaysan oo waxay og yihiin dadaaladii ay jabuuti ku bixisay nabadda iyo dib u heshisiinta mid ka mida dadaaladan waaweyn ayaa ah natiijadii shirkii nabadda ee carta kaas oo u oggolaaday soomaaliya inay dib u soo ceshato kursigii qaramada midoobay kadib tobannaan sano oo ay ka maqnayd wasiirka ayaa intaa ku daray in eedahan ay yimaadeen xilli ay ahayd in hogaamiyaasha soomaalidu ay isla meel dhigaan hannaan doorasho oo lagu gaari karo in dalka ay ka dhacdo doorasho lagu kalsoonaan karo au lieu d'engager un dialogue solide et constructif avec toutes les parties politiques somaliennes halkii laga aadi lahaa wadahadal adag oo wax ku ool ah oo lala yeesho dhammaan dhinacyada siyaasadda ee danaynaya soomaaliya iyo samaynta tanaasul wasiirku waxa uu ka dhigayaa qaraarada ay qaateen xubnaha golaha nabadda iyo amniga ee midowda afrika iyo golaha amniga ee qaramada midoobe inay ahaayeen shirqool xun oo lagu doonayo in lagu wado xasiloonida soomaaliya aad buu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay ayuu kaasi ahaa weli wararka magaalada muqdisho ayaynu ku jirnaaye waxaa galabta shir isugu yimid qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka waxayna ka soo horjeesteen dagaalada u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda soomaaliya waxayna shaaciyeen in aan la aqbali karin in dhinacyada siyaasadda isku haya ay carqaladeeyaan nabadda iyo xasiloonida dalka waxayna bulshada rayidku ugu baaqeen madaxdu inay isugu yimaadaan miiska wadahadalka sida uu warkan ku eegayo wariyaha v o a ee muqdisho cabdicasiis barrow shirkan jaraa'idda oo ay magaalada muqdisho ku qabteen qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka sida dhakhaatiirta macallimiinta culimmada diinta saxaafadda iyo dadka u ololeeya nabadda ayaa waxay aad uga soo horjeesteen dagaaladii xalay ee shalay gelinkii dambe ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana dhinacyada isku haya siyaasadda ay ugu baaqeen inay joojiyaan gacanka hadalka islamarkaana ay isugu yimaadaan miiska wadahadalka dhammaan qaybaha bulshada rayidka ayaa shirkoodan ku sheegay inaan gorgortan la gelin karin nabadda soomaaliya waxayna warbaahinta iyo dadka baraha bulshada isticmaala u soo jeediyeen inaysan buunbuunin waxyaabaha xasiloonnida dhibaateyn kara cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid a xubnaha bulshada rayidka iyo shakhsiyaadka nabadda u ololeeya oor saxaafadeedkan qaybaha bulshadu ay soo saareen u akhriya warbaahinta ayaa waxa uu tilmaamay in dhammaan dhinacyadan ay u arkaan in nabadda laga shaqeeyo xilligan muhiim toddobaadyadii lasoo dhaafay bulshada rayidka ahi waxa ay la socotay isbedelada siyaasadeed ee ka dhacayay dalka guud ahaan gaar ahaanna magaalada muqdisho ee caasimadda ah waxayna ka yeesheen kulamo isxigxigay oo ay ku garfooyeen arrimahaas soo cusboonaaday sidii loo xallin lahaa bulshada rayidka ahi waxay u aragtaa iska hor imaadkii shalay iyo xalay ka dhacay magaalada muqdisho mid aan marnaba la aqbali karin waxayna dalbanayaan in si shuruud la-aana loo joojiyo dagaalka socda iyo fal kasta oo wax u dhimi kara nabadgelyada guud ahaan gaar ahaana magaalada muqdisho sidoo kale waxay sheegeen xubnahan in haddii aan la dhagaysan baaqyada nabadeedu ay soo jeedinayaan inay qaban doonaan dibadbaxyo ballaaran sidoo kalena ay joojin doonaan shaqooyinka ay ka hayaan caasimadda muqdisho shirku waxa uu dalbanayaa in la joojiyo wax walba oo khatar ku ah xasiloonnida iyo nabadgelyada magaalada oo ay qayb ka yihiin xirnaanshaha waddooyinka hadallada xanafta leh iyo adeegsiga baraha kooxaha baraha bulshada shan shirku wuxuu dalbanayaa in si joogto ah in la joojiyo hub urursiga iyo dhiilada colaadeed isla markaasna la kala qaado ciidamada ishorfadhiya isku horfadhiya magaalada muqdisho laguna celiyo goobihii ay ka soo baxeen lix shirku wuxuu saxaafadda madaxa bannaan ugu baaqayaa inay joojiyaan colaadda iyo buunbuuninta wararka beenta ah ee wax u dhimaya nabadgelyada dalka dhinaca kale xubno ka mida qaybaha bulshada rayidka ee shirkan ku qabtay magaalada ayaa waxay v o eda u sheegeen in kulamo ay la qaadanayaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo xubno ka mida musharaxiinta mucaaradka si loo abuuro jawi isfahan siyaasadeed ku dhisan oo ka bedelan kan hadda ka jira caasimadda soomaaliya cabdicasiis barrow v o a
wasiirka maaliyadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale beyle ayaa dhowaan muujiyey in dowladdu ay wajahayso dhaqaalyari ka dhalatay lacago ay ka heli jireen deeqbixiyaasha oo aan la siinin dowladda tan iyo dhammaadkii sanadkii hore haddaba maxay ahaayeen ilihii ay dowladda lacagaha ka heli jireen maxaase keenay in lacagahaasi ay istaagaan falastiin axmed iimaan ayaa arrimahaasi ka waraysatay brofesor xuseen warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda kalgary ee dalka kanada kana mid ah guddigii dibuhabeynta dhaqaale ee dowladda federaaliga ka caawiyey maareynta lacagaha ay dowladda dibadaha ka hesho goreenna waxay weydiisay ilihii ay dowladdu dhaqaalaha ka heli jirtay horta dee falastiinay dowladdu horta sideeda lacag bay ka dabcan cashuur ka heshaa fara badan oo muqdisho laga qaado iyo eerboorkii laga qaado magaranaysaa dekeda iyo dad kale oo magaranaysaa iibka oho lacag laga helo taas ilaa sanadkana ugu badnayd oo laba boqol iyo konton milyan way gaadhaa oo taasi waa ta dee kabka ee barjedkeyga ah laakiin lacagaha waddanka ka soo galaa dibadda ee soomaaliya soo galaa waa lacago badan oo lagu qiyaaso weliba horumarka ay idhaahdaan waa laba bilyan lacag gaadhaysa laakiin labadaa bilyan ma garanaysaa qaar badanna waa horumar loogu talagalay xagga dhismaha qaarna waxa weeyaan waxaa loogu talagalay xagga ma garanaysaa humanitarianka marka lacagahaasi xaggee lagu bixiyaa sideese beesha caalamku ay ula socotaa
sax waa anigi yidhi labada bilyan ee ma garanaysaa lasoo saaro waxa weeye inta horumar baa lagu magacaabaa laakiin bilyan iyo laba boqol oo milyan wax ku dhow waxay ku baxaan quudinta dadka ayay ku baxaa quudinta ayay ku baxda iyo waxyaalaha kale la mida sagaalka boqol ee kale ma garanaysaa wax ku dhow dhowo sagaal boqol ka yar adigu ayaa ku baxda horumarkan dhismaha iyo wax noocaas ah laakiin taasi kuma jiraan falastiinay bilyan iyo badh ku baxa ciidamada amison iyo la dagaalanka argagixisada iyo xataa ma garanaysa mucaawanada ciidamada dowladda gaar ahaan maraykanka iyo ma garanaysaa ay ku caawinayeen kuma jirta taasi oo waa ka dheeraad intaa dawladdu ma aragto bilyan iyo barka ma aragto kan kale bilyan iyo labada boqolna ma aragto sagaalka boqol ee kale ay horumarka ah laba boqol boqol iyo siddeetan wax ku dhow dhow sanadkiiba waxay gashaa waxaan la yidhaahdo dhismaha ama fan waxaa lagu shubaa la yidhahdo somalia development and reconstruction facility oo ah sanduuqa dhismaha ee dib u dhiska waddanka iyo horumarinta ah kaas oo loo qaybiyo maamul goboleedyada marka dowladda uu soo maraa laakiin wax si laysku og yahay baa loogu qaybiyaa maamul goboleedyada laakiin waxaa jira lacag gaadhaysa boqolkiiba saddex iyo toban gaadhayso micnihii u dhigantaa ilaa boqol iyo dhowr iyo toban milyan sanadkiiba celcelis laga reebo sanadkan labada kun sanadkii labada kunoo lacag badani soo gashay oo aan ka hadli doono lacagtaas dowladda ayaa toos u maamusha oo ma garanaysaa iyadu waa kab ku kabta budgetkeyga ku kabta anigii laba boqol iyo dheeraad milyan bay kasoo saartaa ee lahaa cashuuraha tana markaa lagu daro ilaa waa sida ay markaa u yidhahdaan afar boqol oo milyan ayuu bariskeygu yahay u yidhaahdaan oo labadaasoo iskabaya ayay arrintu ayay ka helaan lacagta hadda waa maxay dhaqaalaha dowladda ka istaaga muxuu yahay
su-aal aada fiican weeye halkana kusoo horeysaa waxa istaagay marka ma aha tii sanduuqa lagu shibay boqol iyo sideetanka ahaa ma aha ma aha tii ma garanaysaa dadka lagu quudinayay ma aha ma aha tii ay maamulayeen hay-adaha kale ee lixda boqol ee milyan ahayd ma aha tii ciidamada kale ee dowla maxay ahayd biskirinka waxa weeyaan boqol iyo toba afar iyo tobankii ay sheegayey oo laakiin sanadkii dhoweyd markii deynta laynaga dhaafay marich labada kun markii diinta lanaga dhaafay ayaa lacag badan waxa soo daayey welbanka oo ilaa boqol iyo lixdan milyan ahayd marka ilaa sanadkaa waxaa soo galay runtii laba boqol iyo lixdan iyo shan milyan oo kab ah ayaa dowladda soo galay sanadkana tii ayaa mer keliya istaagtay marka halka cabadu ka yar baxayaa waa halkaa weeyaanoo in yaroo turkiya meelaha mooyaane lacag kale oo kasoo gashay sanadka siduu u dhamaaday ma jiro marka waa taa kabka ahayd weeyaan oo sanadkii dhaweynta lala dhandhansiiyey ee waxoogaa fiican laynoo dhiibay haddana durba la gooyey weeyaan taasi ta magaranaysa dhibaatada badan keenaysa inta badan xilliga uu gabagabada yahay mudaxilaadka madaxda dowladda hakad ayaa ku yimaada dhaqaalaha caalamka mararka qaar maamulada horena waa kusoo aragnay maxay tahay sababta
waa runta oo dabcan dee wadamadoo dhani horta waxaan way fiirinayaan foodka iyo siduu u dhacayo iyo in qalalaasi jira iyo in waxaasay fiiriyaan had iyo jeer markaa si ay dowladaha samaysmaya ama kuwa meesha markaa joogaba ay waxoogaa ugu yarhayaan keenada ugu yarhayaan ayay lacagtaadibe waxay laakiin had iyo jeer bixiyaan oo iminkana dowladda waa taa waa la siiyey baan filayaa inkastoo aanan hubin lacag kolleyba lagu maamulo magaranaysa foodka iyo doorashooyinka lagu maamulo waa la siiyaa oo gaara laakiin tan kale waa la yar hakiyaa si dowladaha dabada loogayo riixo si ay foodka u qabtaan oo weliba si yaroo muuqata u qabtaan baa dabada looga riixa adduunka o dhan oo iska caynkaas laakiin haddana marka taasi dhammaatay dabeetana dib loo bilaabaa ilaahay kheyraa ka dhige marka dowladdu dhaqaale ahaan ma isku filan tahay in ay biilasheeda ku bixiso iyo mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaheeda ayadoo aanan helaynin kabkaasi caalamiga ah de markii hore bar hadday ku dareen barjetkii lagu daray oo markii barjetka la sameynayey dooraska ma garanaysaa barjetka markii la sameynayey waa lagu xisaabtamay lacagtaas marka haddii lagu xisaabtamay dabcan meeshii dee ay areenbasuciisa way bannaan tahay waxaanse isleeyahay dee malaha dowladdu kolleyba waa dowlade meelo yaryar oo waxoogaa ay ku yar haysatay in ma garanaysaa ay ku kabi doonto waan filayaa laakiin dabcan meeshii waa ka maqnaanaysaa lacagtaasi sida aniga ayla tahay inkastoo ma garanaysa aanan weydiiye wasiirkana kaasi waxa uu ahaa brofesor xuseen warsame oo ugu warramay falastiin axmed iimaan
goordhow dhegaystayaal waxay noo soo socda xubintii qurbajoogta ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida oo kooban iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
taliyo sare oo ka tirsan milatariga maraykanka ee afghanistaan ayaa sheegay in hannaanka ay si dhammaystiran ciidamada maraykanka ugaga soo baxayaan dalkaasi ay dagaalada aafeeyeen uu bilaabmay jenaraal scott miller ayaa u sheegay warfidyeenada maxalliga ah ee ku sugan magaalada caasimadda ee kaabuul axaddii inay dhammaan ciidamadiisu ay hadda isu diyaarinayaan inay dib u ruqaansadaan iyagoo fulinaya amarada u helay miller ayaana hadlay laba toddobaade kadib markii madaxweyne joe biden uu shaaciyey in saddexda kun ee ugu dambeeyey amaba ciidamada maraykanka lasoo saari doono bisha sebtembar koob iyo tobankeeda oo ah labaatan guuradii weeraradii argixisay ee dhismaha ganacsiga adduunka ee magaalada new york iyo weliba barxadda wasaaradda gaashaandhigga ee bentagon baiden ayaa sheegay in soo bixitaanka militarigu uu bilaabmi doono bisha mey kowdeeda si loo soo afjaro ku dhowaada labaatan sannoo dagaala kaasoo ahaa kii ugu muddada dheera ee uu maraykanku galo maleeshiya ayaa la wareegtay saldhig militari oo ku yaala waqooyi bari dalka nigeria iyagoo halkaasi ku dilay in ka badan soddon askari ka hor inta aanay dib uga bixin kadib markii ay waajaheen duqayn dhanka cirka ah sida ila wareediya xuseen qolyaha weerarka soo qaaday ayaa la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin qaybta gobolka ee kooxda dowladda islaamka waxaanay galabnimadii axaddii beegsadeen saldhiggan oo ku yaala magaalada mineok oo dhacda waqooyi beri gobolka borno sida ay saddex askari iyo weliba dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda weerarka reuters xasilooni darrada ka soo korodhay nigeria ayay sannadkan ku dhinteen askar doora iyo weliba dad rayda bil ka hor ayaana sidan oo kale ah ilaa iyo soddon askari lagu dilay afar weeraro waqooyi beri dalkaasi nigeria ay ka fuliyeen maleeshiyada dowladda islaamku dalka hindiya ayaa isniinta maanta diiwaan geliyay saddex boqoliyo labiyo konton kun iyo sagaal boqoliyo koob iyo sagaashan qof oo ah kiisas cusub oo xanuunka covid sagaal iyo tobana taas oo ah maalintii shanaad oo xidhiidh ah oo la diiwaan gelinaya in ka badan saddex boqol oo kun oo qof oo ah coronavirus dalkan ku yaala koonfurta qaaradda eshiya oo haatana la daalaadhacaya xaalad adag oo ah mawjadii labaad ee xanuunkan baahay hannaanka caafimaadka dalkaasi ayay wiiqday mawjadda xanuunkani iyadoo cusbitaaladuna ay buuxdhaafeen marka la eego xaddigii loogu tala galay islamarkaana ay awoodi waayeen inay daryeelaan bukaanno cusub iyadoo ay gabaabsi tahay oksijiintu xilaa ay qaar ka mida bukaanada covid sagaal iyo toban neefsan kari laayihiin sidoo kale dalkaasi hindiya ayaa isniintan maanta laba kun siddeed boqol iyo labiyo toban qof ay ugu dhinteen xanuunkana taasoo ah heer cusub oo ah tirada hal maalin u dhimata xanuunka xabaalaha ayaana habeen iyo maalin mashquula iyagoo dab qabadsiinaya meydadka magaalada caasimadda ee new delhi ayaa iyadana toddobaad kale lagu kordhiyey bandoodii lagu soo rogay oo ku eekeed isniintan ugu dambayntiina kooxda xuutiyiinta ee dalka yeman ayaa horumar weyn ka sameeyey dagaalka ay dowladda kagala jiraan halkii ugu dambaysay ay ku xooganaayeen iyagoo ku dhowaanaya bartamaha magaalada maarib xilli khasaare dhimasho baaxadle iyo weliba mid milatariba laga soo sheegay halkaasi axaddii kooxdan ayaa si buuxda gacanta ugu dhigtay kasar ah oo meel lagu loolamay oo ku taalla dhanka waqooyi galbeed islamarkaana horumar ka sameeyey furinta galbeed xilli ay ku socotay duqaynta isbahaysigu sacuudiga hogaamiye ee baritaara dowladda yeman sida ay sheegeen ilo laga helayo milatariga daacadda ah maarib iyo goobaha saliidda ee ku xeeran ayaa ah meelihii ugu dambeeyey muhiimka ahaa ee ku jiray dhulka ay gacanta ku haysay dowladdu ee dhinaca waqooyi iyadoo inta kalena ay gacanta ku hayeen mucaaradku goobahaasoo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ah ee sanca dhegaystayaal warkii duniduna waa naga intaa
kulan lagu hadlayey sidii wax looga qaban lahaa caqabadaha ka jira bangiga ganacsiga etoobiya gaar ahaan ka faa'iidaysiga adeega islaamiga ee aan dulsaarka lahayn ee uu bangigu bixiyo ayaa ka dhacay magaalada jigjiga warbixintan waxaa inoo soo diray maxamed cabdiraxmaan gaata kulankan oo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay golaha arrimaha islaamka deegaanka qaar ka mida culimaudiinka xubno ka socday rugta ganacsatada deegaanka iyo weliba xubno ka socday mas-uuliyiinta bangiga ganacsiga etoobiya laantiisa bilaa dursaarka ah ee dalka iyo ganacsato ayaa waxay ahayd ujeeddada kulankani sidii la isaga xog uraysan lahaa qanaca macaamiisha iyo cabashooyinka bulshada ee deegaanka ee dhanka bangiga islaamiga ah iyo weliba koruqaayadda adeegyada bangiga islaamiga ah ee bilaa dulsaarka ah maadaama ay jiraan daldaloolooyin dhanka adeega ah waxaana kulankani ka hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska madaxweynaha dowladdegaanka soomaalida maxamed yuusuf rooble isagoo sheegay in bangiga uu dadaallo weyn ka geystay taageerada dadka barakacayaasha ah ee deegaanka sidaas darteedna hadda looga baahan yahay in adeegyada bangiga la gaarsiiyo goobaha kale ee deegaanka ee aan lahayn bangiga dadaallo badan uu sameynaya baa jira muddooyinkii ugu dambeysay oo ka mid ahaayeen taageeradii uu muujiyey dadkii ku soo barakacay deegaanka gudihiisa gaar ahaan barakacayaasha qoliji ku sugan oo hadda ka hor deeq lacageed ugu deeqay waagii dhaweeda abaaru xataa deegaanka ka jireen yani bangiyada kala duwan ee deegaanka ka jira baaq noocaasoo loo diray ayaa jira marka maadaama oo dee bankiga ganacsigu xagga ganacsiga kasakow la rabo inuu bulshada siyaabo kala duwan u ugu adeego oo dadka badan ee macaamiisha ugu badan ee uu leeyahay ay bulshada kasoo dhexbaxay bulshada kasoo dhexbaxay marka haddii ay dib ku timaado ama waxyaalihii kale jiray inuu la qaybsado dadaaladaasi ay sameeyeen waan uga mahadnaqaynaa sidoo kale qaar ka mida kasoo qaybgalayaasha ayaa u soo jeediyey bangiga in guud ahaanba gaabis badan iyo dhaliilo ay ka jiraan dhanka adeeg bixinta bangiga arrintaasina ay bulshada ku noqotay caqabad soo nonoqotay oo aan ilaa hadda wax xal ah laga gaarin cabashadaasna ay keentay ayay yidhaahdeen laamaha bangiga oo aad ugu yar deegaanka soomaalida gabagabadii dhankiisa waxaa ka hadlay cabashooyinkan loo soo jeediyey madaxweyne ku-xigeenka bangiga ganacsiga etoobiya qaybtiisa bilaa dulsaarka ah ee dalka nuur xuseen oo sheegay in ay saxayaan caqabadaha ka jira shaqada በቀጣይ ከዚህ በፊት በብልቱ ምክንያት ከባንኩ የራቀው ማህበረሰብ ለማገዝ በጣም ዝግጁ መሆናችንን በዚህ አጋጣሚ ለማስተላለፍ ነው።
xilliyada soo socda shacabka aan ka faa'iidaysan bangiga diinta ay aaminsan yihiin awgeed waxaan diyaar u nahay inaan caawinno garabna istaagno adeegani loo yaqaano c b e nuur waa adeeg toddoba sano jirsaday waa adeeg ay shacabka muslimiinta aad ugu baahan yihiin sidaas darteed waxa aynu go'aansannay inaan la qaybsanno habdhaqanka nololeed ee shacabka muslimiinta ah si aan u dareensiinno in uu adeegani yahay kooda ugana faa'iidaystaan sida ugu wanaagsan ee loo baahan yahay adeegani waa adeegiinna ka faa'iidaysta hadda wixii ka dambeeya waxaa meesha ka baxday fikraddii ahayd in deynta bangigu ay xaaraan tahay magaca c b e nuur waxa aynu u bixinnay muddo gaaban ka hor waxaa lagu magacaabi jiray adeegga ka madax bannaan ribada magacanna waxaan u bixinnay kadib markii ay shireen guddiga culimmada haddaba adeegga islaamiga ean dulsaarka lahayn oo uu bangiga bixiyo ayaa ah mid ay bulshadu si wanaagsan uga faa'iidaysan karaan haddii markaasi la soxo caqabadaha iyo dhaliilaha ka jira adeegga bangiga maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ayaa maanta la shiray odayaasha dhaqanka waxayna ka wada hadleen qodobo ay ka mid yihiin cadaaladda iyo dhismaha maamulada deegaanka warbixintan waxaa waajid nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen ayaa kulanka uu la qaatay odayaasha dhaqanka koonfur galbeed waxay ka wada hadleen qodobo ay ka mid yihiin in cadaaladda ay helaan caruurtii walaalaha ahaa ee baydhabo lagu dilay sideedka bishan abriil waxay sidoo kale odayaasha dhaqanka iyo madaxweynaha koonfur galbeed ka wada hadleen dhismaha golaha deegaanka degmooyinka koonfur galbeed soomaaliya si maamulka hoos loogu daadajiyo malaaqderow yacquub oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka warbixiyey waxyaabaha madaxweynaha koonfur galbeed ay ka wada hadleen maanta oo taariikhda talabaatan iliti bili afaraad lama kun iyo labaatan iyo kow kowda may kulanka weelanay madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis laftagareen iyo odayaasha dhaqanka waxyaalaha laynku xadilayna ma haytay walqobodka dowlad goboleedka koonfur galbeedka tallaabsati iyo dhacdo kudhiidii yaamahan onageedii lakadili oo baydhabo arintaasow sidii liinsheenan lahay dadka dhibaatadaas jey sidii cadaaladda liinsheenan lahay yaa ku hadalnay runtii madaxweynaha iyona odayaalka dhaqankana ma isla goraneen in arintaas juhdi badan la geliyey wana laynkushal haqrin cadaalad helaan lamadaas onog oo sabiigahay inyo cadaalad helaana yaa lakaballamay may kale odayaalka ka bogaadiyeena horumarka ka tallaabsadahayta koonfur galbeed dowlad dhisidda hadda may ku socdee koonfur galbeed deegaanadooda degmooyinkooda in la dhiso qunsuladii sida hadda weejid oo kale la dhisahayo liinfadhii horeyna lahaan dhisi diinsoor meel walbana in laku dhisi liinbaahanyi muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo badanayay baaqyada ku aadan in cadaaladda la marsiiyo dadka lagu tuhumayo inay ka dambeeyaan dilka carruurta walaalaha ahaa ee laba toddobaad ka hor meydkooda laga helo duleedka magaalada baydhabo waxaana jira ilaa lix eedaysane oo loo soo qabtay kiiska dilka carruurta kuwaasi oo ku jira xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a waajid
markana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii qurbe waa kan xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno balaayiin doolar oo dowladda kanada ay u qoondaysay horumarinta dhallinyarada iyo qoysaska dowladda kanada ayaa maalmo ka hor soo bandhigtay miisaaniyadda labada kun iyo kob iyo labaatanka taasoo balaayiin doolar oo ka mid ah ay ku sheegtay in lagu horumarinayo dhallinyarada iyo qoysaska wasiirka qoysaska caruurta iyo horumarinta bulshada ee dalkan kanada axmed xuseen islamarkaana ah xildhibaan laga soo doorto xaafadda york south weston ee magaalada toronto ayaa marka hore ka waramaya barnaamijyada lagu horumarinayo dhallinyarada iyo ardayda dhallinyarada bajetkan si xoog leh baa loo caawiyey waxaana loo qoondeeyey shan kun iyo toddoba boqol oo milyan oo dollar in loo abuuro shaqooyin laba boqol iyo shan iyo toban kun oo shaqooyin loo abuuro in maxaan ku dhihi lahaa tababar loo furo tababarkaasna lagaga caawiyo in loogu diyaariyo shaqooyinka oo maxaan ku dhihi lahaa imaan doono sanadaha soo socdo iyo in laga laga caawiyo grant la siinayo oo inay wax ku bartaan kii wax baranayana in waxbarashadiisa uu sii wato ama ay sii wadato canada student grant barnaamij la yidhahdaa jiro barnaamijkaas baa laba jibaar laga dhigi doonaa lacagtii deemihii lagu lahaa ardaynimadana in la weydiinin hadda maadaama bandemigan lagu jiro maadaama covid nineteen uu farakul dad ku hayo in dib loo dhigo arrintaas markii la weydiiyena hadhowdii in la weydiinin qofka deyntaas inuu soo celiyo ilaa uu helo shaqo oo shaqadaasna mushaarkeeda uu noqdo afartan kun oo dollar sanadkii iyo wixii ka badan laakiin wax ka yar intaas qofka hadduu shaqo helo uu intaas sameeyo ma la weydiinayo intaas inuu bilaabo inuu bixiyo dad badan ayaa lacagaha ay dowladdu ugu talagashay dhallinyarada iyo ardayda u arka mid dhallinyarada looga weecin karo dhibaatooyinka ay qaarkood gacmaha kula jiraan iyo sidoo kale in ardayda ay ku dhiiran karaan waxbarashada maadaama ay helayaan taageero ku filan waa kan axmed daahir khaliif oo ka mid a dhallinyarada soomaalida ee magaalada toronto oo ka mid a dadka sidaasi aaminsan walaal fikirkayga ku aadan malaayiinta dollar ee loogu talagalay dhallinyarada waxay wax ka taraysaa in shaqo abuur loogu sameeyo dhallinyarada oo looga weeciyo dhibaatooyinka ay ku jiraan gaar ahaan kuwa soomaalida iyo qowmiyadaha kale ee laga tirar badan yahay ee waddankan ku nool sidoo kale tan ku saabsan lacagaha lagu taageeraya ardada waxaa jira dhallinyaro badan gaar ahaan kuwa soomaalida marka ay dhammeeyaan inaysan ku degdegin jaamacad ama college galaan taasna ay horseedo inay dhacaan falal aan wanaagsanayn oo mustaqbalkooda mugdi gelisa marka arrinkani waxay dhiirigelinaysaa dhallinyaro badan inay jaamacadaha ama kollejka aadaan maadaama lacagta loo yaqaan student garanti hadda dowladda ay sheegtay in la labalaabayo sidoo kalena aan laga rabin lacagta kale oo deynta ilaa iyo sanadkii ay sameeyaan wax ka badan afartan kun oo dollar arrintan waa fursad weyn bay u tahay dhallinyarada iyo marka waa wax aada u wanaagsan wey oo bulshada wax weyn ka tari kara qorshaha kale ay dowladdu sheegtay inay ku horumarinayso qoysaska ayaa ku kacaya soddon bilyan oo dollar oo loogu talagalay in lagu horumariyo waxbarashada caruurta ka hor inta aysan gaarin waxbarashada rasmiga ah iyo xanaaneyntooda shanta sane ee soo socota waa kan mar kale axmed xuseen wasiirka qoysaska caruurta iyo horumarinta bulshada ee kanada oo sharaxaya arrinkan first of all arrintan waxa waaye arrin taariikhda geli doonto sababtoo ah kontonkii sanoo lasoo dhaafay baa dadka kanadiyaanka arrintan dalbanayeen inay dowladda ku dhaqaaqdo magaca runta ah waxa waaye early learning and child care micnaha child care keliya maaha ma aha in caruurta la xanaaneynayo keliya ma aha waa caruurta in la xanaaneeyo waxna la baro marka waxayna taas muujinaysaa in dowladdan ay aqbashay waalidka kanadiyaanka waxa ay dalbanayeen kontonkii sanoo lasoo dhaafay arrintanna waxa waaye soddonka bilyan oo shanta sano soo socoto aan gelin doonno keliyaha ma aha waxaan kaloo ballanqaadnay shanta sano markay dhammaato sanad walba si joogto ah in aan u gelino sagaal bilyan iyo laba boqol oo milyan oo lacag federaal ah taas marka waxay caawinaysaa reero badan oo hadda caruur leh oo waalid badan oo waxaa jiro jeclaan lahaa inay iskuul ku laabtaan ama shaqaystaan oo fursad aysan u haysan ilmahooda inay geeyaan early learning and child care lacag qaalina wey maalintii maalin walba dadka waxaa laga qaadaa cunug walba meelaha qaarkood lixdan iyo shan dollar konton dollar afartan dollar cunigii marka qofka haddii laba cunug ama saddex cunug ama afar cunug uu geysto meeshaas waa garan kartaa culayska ay ku tahay marka soddonkaas bilyan waxaan rabnaa sanadka soo socda dhammaadkiisa in la jaro fiigaas in haaf la jaro marka qofkii afartan dollar bixinaya maalintii cunug walba inuu bixiyo labaatan dollar kii bixinaya konton inuu bixiyo labaatan iyo shan taasina marka waxay caawinaysaa dad badan inay sistemka soo galaan oo caruurtooda fursad u helaan kuwa hadda ku jirana inay lacag badan jeebkooda loogu celiyo waxaan rabnaa marka taasna inaan ku xijinno sanadka laba kun iyo labaatan iyo shan iyo sanadka laba kun iyo labaatan iyo lix inaan kulli jaalkeerka canada ka dhigno toban dollar maalintii waxaad ka dhawaajiseen in bajetkan uu dhaqaalaha wax ka tarayo islamarkaana uu si gooni u taageerayo dumarka oo hadda hoos u dhac ballaaran uu ku yimid markay timaado shaqala-aanta covid sagaaliyo toban dartiis iyo daykerka laftiisa oo lacagta sidaad sheegtayba aada u badan sidoo kale wuxuu wax ka tarayaa sida idinkuba aad sheegteen dhaqaalaha guud ee dalka haddii intaas bal aad isku soo koobto muhiimadda ay haweenka inay shaqooyinkoodii ku laabtaan ay u leedahay dhaqaalaha guud iyo tan qoysaskaba lafteedu ay u leedahay number one intaasoo boqol oo kun oo dumar baa hadda shaqaynin sababto ah ma haystaan child care oo ilmahooda ay geysan karaan si ay u shaqaystaan dumarkaas marka markii loo ogolaado inay kusoo laabtaan dhaqaalaha dhaqaalaha wuu kordhaya dowladdana canshuur badan baa soo ay soo xaraysanayaan sababtoo ah dad badanaa shaqaynooya oo shalay shaqaynaynin dhaqaalahana wuu kordhaya maadaama dad badan ay shaqaynooyaan taasi marka waxay keenaysaa in lacagta dowladda ay ku bixinayso early learning and child care in ka badan ay usoo laaban caruurta badankood oo advantage arrintan u helinna waxa waaye caruurta oo ka yimid communitiyada minoritiga ah marka taasi naftigeeda waxay keenaysaa in caruurtaas janis ay helaan oo caruurta kale ay fursadda ay caruurta kale haystaan inay ayagana helaan suuban faytaan oo ka mid ah hooyooyinka soomaalida kanada kana shaqaysa caafimaadka ayaa wasiir axmed xuseen la qabta in qorshahan uu qeyb ka qaadan doono kobaca dhaqaalaha qoysaska qorsho fiican waaye qorshe ay dowladda soo dejisay oo ah dheykeerka inaa la raqiisiyo oo aada loo dhimo lacagta laga qaadi jiray full timeka looga qaadi jiray oo maalintii toban dollar loo qorsheeyey in laga qaado cunugii dheykeerka aadayo si ay hooyada u hesho waqti wax ku barato haddii waxbarasho ka dhiman tahay ama ay ku shaqo tagto marka faa'iidooyinka ugu waaweyn oo laga heli doono waxawaa qoyskii oo dhaqaalo soo galaayo iyo qofkaas shaqada tagay oo asagana dhinaca kaleeto dowladda cashuur ay ka helayso haddee qoyska hooyada waxbarasho aadane waxay soo kordhinaysaa aqoon dheeri ay reerkeeda ku maamulayso hadhowtana shaqo ay ku helayso marka waa wax fiican in la taageero qoysaska caruurta yar qabo oo u baahan in loo hayo caruurta dheykerka dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay balaayiin dollar oo dowladda kanada ay u qoondeysay horumarinta dhallinyarada iyo qoysaska inta aan mar kale kulmi doonno waa anigoo xuseen nuur xaaji ah oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
nuur xaaji oo barnaamijka qurba inala socodsiinaya iyukaasi halkaad ka dhegaysanayseen waa v o a markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha toddobaadka iyo maxamuud mascade
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka wadanka sbain kooxda kubadda cagta ee atletica madrid ayaa lumisay fursad ay ku dheeraysan lahayd hogaanka horyaalka dalkaasi oo xilli ciyaareedkan aada moodo in si adag kooxaha dalkaasi ugu loolamayaan goor dambe habeenkii xalay ahaa kulan ay la ciyaartay kooxda atletic bilbaw iyo atletica madrid waxaa lagaga soo badiyey laba gool iyo hal taasina waxa ay keentay in ay saddex dhibcood halkaasi ku lumiso fursadtaa la mida waxayna khasaarisay maalintii sabsida ahayd kooxda kubadda cagta ee real madrid oo bareeja eber iyo eber ah isla dhaafi waayeen kooxda kubadda cagta ee real batis laakiin fursadaha ay lumiyeen labada kooxood ee madrid ka wada dhisan ee real iyo atletico waxaa ka faa'iidaysatay kooxda kubadda cagta ee barcelona oo goor sii horeysay oo shalay ahayd kulan ay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee valareal ku soo badisay laba gool iyo hal kooxda kubadda cagta ee valareal ayaa gool la hormartay oo ciyaaryahan jugueza uu gool u dhaliyey kooxda kubadda cagta ee valareal daqiiqadii labaatan iyo lixaad laakiin ciyaaryahan antoine grishman ayaa isla qeybtii hore ciyaarta laba gool oo qurux badan u saxiixay kooxdiisa kubadda cagta ee barcelona laakiin qaybtii dambe ee ciyaarta kooxda kubadda cagta ee valareal mid ka mid a xidigahooda ayaa loo taagay calaamada guduudan taasina ma aanay u suuro gelin valareal inay goolkii hore ay la timid mid kale ka daba keento kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa kulankaasi saddex dhibcood oo ay aada ugu baahnayd ka qaadatay kooxaha atletica madrid iyo real madrid ayaa ciyaaray min soddon iyo saddex kulan halka kooxda kubadda cagta barcelonana ay ciyaartay soddon iyo laba kulan oo kulan dheeri ah horteed la ciyaaray kulanka dhiman ayay kooxdu waxa ay maalinta khamiista la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee garanada markaasi isku kulamo ayay ciyaareen saddexdaasi kooxood waxayna taasi suuro gelin doontaa in barcelona ay hogaanka kula wareegto hal dhibic hadda waxaa hogaaminaysa hogaanka kooxda kubadda cagta atletica madrid oo toddobaatan iyo saddex dhibcood leh halka barcelona real madridna ay toddobaatan iyo kow dhibic kooxdiiba leedahay waana taas fursadda ay haysato kooxda kubadda cagta barcelona kulanka khamiista haddii ay badiso in ay hogaanka la wareegi doonto horyaalka waddanka sbain ayaa xilli ciyaareedkan u muuqda mid aan la saadaalin karin cidda guulaysanaysa dhinaca iyo waddanka ingiriiskana haddii aan jalleeco waxaa toddobaadkan la ciyaaray koobka kama dambaysta ee loo yaqaano kaalin kaabka waxaana kooxaha kubadda cagta ee tottenham hotspur iyo manchester city oo ku kulmay garoonka wembley stadium garoonka markii ugu horreysay kasoo qayb galay taageerayaal labada dhinaca oo aan sidaa u badnayn laakiinse kulanka u ahaa mid aada u adag labada kooxoodna ay fursado badan heleen ayaa kooxda kubadda cagta ee manchester city waxa ay ku guulaysatay hal gool iyo waxba oo ciyaaryahan laboorta daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta kubad baallaha ka timid uu madaxa shabaqa kula hubsaday waxaana macalinkooda guardiola oo ciyaarta kadib warbaahinta la hadlay uu sheegay inuu aada ugu faraxsan yahay in xidigihiisu ay koob ku guulaysteen xilli ciyaareedkan kulamada kale horyaalka wadanka ingiriiska ee la ciyaaray toddobaadkan waxaa ka mid a kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa kulan adag oo ay la yeelatay kooxday xafiiltamaan ee leeds united waxa ay ku kala baxeen eber iyo eber oo labadaasi kooxood waxa goolala waa ay iska dhalin waayeen xuseen mudanin kooxda kubadda cagta ee manchester united ay lumisay fursaday ugu soo dhowaan lahayd kooxda kubadda cagta ee manchester city oo iyadu u muuqanaysa in ay koryaalka wadanka ingiriiska xilli ciyaareedkan ku guulaysan karayso kooxda kubadda cagta ee westbromwich albion ayaa iyana lumisay fursad ay kaga carari lahayd ku noqoshada ciyaaraha heerka labaad ee wadanka ingiriiska kadib markay barbaro laba iyo labaha la gashay kooxda kubadda cagta ee aston villa kooxda kubadda cagta ee westbromwich albion ayaa waxay ka mid tahay saddexda kooxood ee ugu hooseeya horyaalka wadanka ingiriiska waxaana xilli ciyaareedkani u muuqanaysaa koox rajadeedu marba marka ka dambaysa ay god sii galayso una eg koox ku noqon doonta ciyaaraha heerka labaad ee wadanka ingiriiska dhinaca iyo wadanka talyaanigana kooxda kubadda cagta inter milan ayaa kusii siqaysa hanashada horyaalka wadanka talyaaniga oo ay ugu dambeysay muddo haatan laga joogo toban sannadood kooxda kubadda cagta inter milan ayaa kulan adag oo ay habeenkii xalay ahaa la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee varona waxa ay ku soo badisay hal gool iyo waxba oo ciyaaryahan dermian ayaa goolkaasi u saxiixay kooxda kubadda cagta ee inter milan yuventus ayaa barbaro lagu celiyey oo kooxda fiorentina ay isla dhaafi waayeen hal iyo hal kooxda kubadda cagta ee yuventus ayaa iyadu haatan ku jirta kaalinta afraad halka atlanta oo soo badisay habeenkii xalay ahaa goor dambe oo bolonia shan gool iyo waxba kaga soo badisay ay kaalinta labaad soo fadhiisatay ac milan oo ciyaari doonta maanta ayaa haddii ay badiso kaalinta labaad soo ceshan doonta wagaaga dhegeystayaal barnaamijka faaqdaada ciyaara toddobaadkan inta ayaan kusoo koobaya tan iyo kulan dambe oo mascadoo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
markadna dhegeystayaal kusoo dhawaada qodobadii wararka ugu waaweyn ee caalamka oo inoo akhriyo cabdixakiin maxamuud shirwac taliyo sare oo ka tirsan milatariga maraykanka ee afghanistan ayaa sheegay in hannaanka ay si dhammaystiran ciidamada maraykanka ugaga soo baxayaan dalkaasi ay dagaalada aafeeyeen uu bilaabmay jenaraal scott miller ayaa uu sheegay warfidyeenada maxalliga ah ee ku sugan magaalada caasimadda ee kaabuul axaddii inay dhammaan ciidamadiisu ay hadda isu diyaarinayaan inay dib u ruqaansadaan iyagoo fulinaya amarada u helay miller ayaana hadlay laba toddobaada kadib markii madaxweyne joe biden uu shaaciyey in saddexda kun ee ugu dambeeyey amaba ciidamada maraykanka lasoo saari doono bisha sebtembar koob iyo tobankeeda oo ah labaatan guuradii weeraradii argixisay ee dhismaha ganacsiga adduunka ee magaalada new york iyo weliba barxadda wasaaradda gaashaandhigga bentagon biden ayaa sheegay in soo bixitaanka militarigu uu bilaabmi doono bisha may kowdeeda si loo soo afjaro ku dhowaada labaatan sannoo dagaala kaasoo ahaa kii ugu muddada dheera ee uu maraykanku galo maleeshiya ayaa la wareegtay saldhig militari oo ku yaala waqooyi bari dalka nigeria iyagoo halkaasi ku dilay in ka badan soddon askari ka hor inta aanay dib uga bixin kadib markii ay waajaheen duqayn dhanka cirka ah sida ilo wareediya ee xuseen qolyaha weerarka soo qaaday ayaa la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin qaybta gobolka ee kooxda dowladda islaamka waxaanay galabnimadii axaddii beegsadeen saldhiggan oo ku yaala magaalada mineoka oo dhacda waqooyi beri gobolka borno sida ay saddex askari iyo weliba dadka deegaanka u sheegeen wakaaladda wararka reuters xasilooni darrada ka soo korodhay nigeria ayay sannadkan ku dhinteen askar doora iyo weliba dad rayda bil ka hor ayaana sidan oo kale ah ilaa iyo soddon askari lagu dilay afar weeraro waqooyi beri dalkaasi nigeria ay ka fuliyeen maleeshiyada dowladda islaamku dalka hindiya ayaa isniinta maanta diiwaangeliyay saddex boqoliyo labiyo konton kun iyo sagaal boqoliyo koobiyo sagaashan qof oo ah kiisas cusub oo xanuunka covid sagaaliyo tobana taas oo ah maalintii shanaad oo xidhiidh ah oo la diiwaangelinayay in ka badan saddex boqoloo kun oo qof oo ah coronavirus dalkan ku yaala koonfurta qaaradda eeshiya oo haatana la daalaadhacaya xaalad adag oo ah mawjadii labaad ee xanuunkan baahay hannaanka caafimaadka dalkaasi ayay wiiqday mawjadda xanuunkani iyadoo cusbitaaladuna ay buuxdhaafeen marka la eego xaddigii loogu tala galay islamarkaana ay awoodi waayeen inay daryeelaan bukaanno cusub iyadoo ay gabaabsi tahay oksijiintu xilaa ay qaar ka mida bukaanada covid sagaaliyo toban neefsan kari laayihiin sidoo kale dalkaasi hindiya ayaa isniintan maanta laba kun siddeed boqoliyo labiyo toban qof ay ugu dhinteen xanuunkana taasoo ah heer cusub oo ah tirada hal maalin u dhimata xanuunka xabaalaha ayaana habeen iyo maalin mashquula iyagoo dab qabadsiinaya meydadka magaalada caasimadda ee new delhi ayaa iyadana toddobaad kale lagu kordhiyey bandoodii lagu soo rogay oo ku eekeed isniintan aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shurwac ayuu kaasi ah oo qodobada wararka ugu waaweyn ee caalamkana la socodsiinayay haatanna waxaad nala dhegaysataa nebi ammaankan
idacaddii fiidnimo waa naga intaa dhegaystayaal waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed ismaan iyo maxamed bashir cabdiraxmaan tan iyo kulan dambe nabadgelyo